بsم الlh الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل الlh صلى الlه عليه وsلم رb cلمna minه ma جahilna وذkirna minه ma nasيna waa dersigii sagaalaad kitaabka almuqadimaة الxadramiya fasl fii muujibi اlgusli ayuu fasl u yahay qubeyska waxyaalaha waajibinaya wey waxyaalaha qubeyska keenaya muujib اlgusli baa la yihahdaa waxyaalaha qubeyska keenaya oo waajibinaya asbaabta keenaysa weeye muujibaat اlgusli gusliga iyo qubeyska iyo mayrashada waxyaalaha waajibiya almowtu weeye wاlxaydu weeye wاnnifaasu weeye wاlwilaadatu weeye wاljanaabatu weeye almowtu iyo wamaa cudifa caleyh weye mowtka iyo wixii lagu cadfay oo ka dambeeya shan arrimood baa la tirinaya dhimasha hadday dhacdo yaa dhintay laakiin qof muslima weeye weliba aan shahiid ahayn saa ula soco qof muslimaa dhintay shahiidna maaha ilaa shahiidka isaga lama dhaqee ayib in la mayro weeye wal xaydu xaydkii wey waa dhiigga caadadahaa wey xaydkii macnaha markoo go-ay wey ka bacdi waa qubayska waajibaya wanifaasu nifaaskii wey isna waa intoo go-ay ka bacdi wاlwilaadatu wilaadadii wey dhalidii umulidii oo dhiiggaas wilaadaba hadday dhacdo wilaadaba hadday dhacdo mayri baa imaanaya gabadha haddii ilmo dhasho wey alwilaada mar hadday meesha timaado walow calaqatan ba allaha ka dhigo calaqo in yaroo xinjira oo dhiiga iyo wa mudqatanba ha ahaado allaha ka dhigo mudqada waa ma cadi yara saaftin yara wa bilaa ruduubatinba ha ahaato qoyaan la-aan ilmaha dhashay qoyaan ma leh ilmahaas dhashay hadduu doono calaqa ha noqdo in yaroo dhiigo is haysato wey ama mudqo ha noqdo cadi yara maxaa yeelay dhiig nifaasba yousan jirayne waxaani waa ilmo asalkiisoo waa mani guntantay weeye ama calaqa ha noqdo ama mudqo ama ilmo caadiyaba ha dhasho qoyaan la-aan ba ha ku dhasho mani baa laga abuuro waay waljanaabatu janaabadii wey waxyaalaha qubayska keenaya wa taxsulu janaabadu waxay ku xasishaa bikhuruujilmaniyi mani soo bixideed mani hadday soo baxdo rag iyo dumar midkay doonto ha ahaa wa yucrafu manigana waxaa lagu gartaayoo lagu yaqaanaa bitadafuqihi boodboodidiisa tadafuq macnaha qaab dafacaada isdaba jooga inuu manigu ku soo baxo waaye waan sidii kaadidii oo kale ahayn saa waa lagu yaqaanaa wuxuu inay mani yihiin ow amase waxaa lagu yaqaanaa yucrafu waxaa kaloo lagu gartaa ladatin bitadafuqihi ow ladatin macaansi cinda khuruujihi markuu soo baxayo ayib oo qofku macaansanayo ow amase waxaa kaloo lagu gartaa riixi cajiinin qooshka urtiisa oo kale cajiinka ama qooshka urtiisa oo kale radban xaalou yahay mid qoyan manigaas manidu hadday qoyan tahay waxay u ur eg tahay cajiinka ama qooshka radban xaaluu yahay manigaasi mid qoyan ow amase riixi bayaadi baydin ukunta ya bayaadkeeda bayaadi baydin baydka waa maxay ukunta intaan gudaha ku jidha cadiinkeeda oo kale na waa lagu yaqaanaa jaafan xaaliha manigu markuu manigu engegan yahay oo qallalan yahayna midabkiisu cadaanka wuxuu u egyahay ukunta cadaankeeda ukunta qubka inta gudaha ku jidho oo kale cadaankeeda oo kale ayuu u egyahay tilmaamaha haddii la waado waxa qofka ka yimid mani maaha qubaysna laguma leh hadduu shakiyo laakiin wuxuu mamanibaa mise maaha isagaa door qaadanaya kii uu u doorto inuu yahay buu kula tacaamulaya taas janaabadu waa ku xasishaa mani baa timid waxay kaloo janaabada ku xasishaa wa biilaajilxashafati xashafada gelinteeda ow amase qadrihaa qadarkeeda inta hore qadarkeeda intaa harakii ay ka go-an tahay fii farjin farji la iilaajiyo walow duburan ba allaha ka dhigo dubur ow farji mayitin meyd cawradiis ba allaha ka dhigo hadduu u tago ow bahiimata oo dembigaa isagu sameeyo ow bahiimatin ba ama u tago xoolo iyo wixii la mid a waaye walow maca xaa'ilin ba allaha ka dhigo xaa'il asturbaha u dhexeeyo kaasoo kafiifin weyn walow maniba yoosan ka imaanin oo xaa'il baa meeshii macnaha jira xaa'il oo waxbuu isku duuduubay oo xubinkii ku duuduubay deedna ilaajkaas dhacay hadduu xoolo u tago hadduu meyd u tago hadduu dubur u tago hadduu farji u tago kulli waxaa imaanaya mayri baa lagu yeelanaya kuwaas xoolaha iyo waxaa u tegtegaya waa iyo dhowto iyadii la sheeg sheegayey kuwaa ari qabsaday kuwaa xagga ka dhacay waxaa la sheegay iyagaa dembi galay iyagaana qubays lagu yeelanaya amaa neefkii mayaa neefka waxba dembiya ma gelin kuwa neefkay u qubeynaya la sheegaya neefka takliif ma saarna waxaa looga qubeynaya waa xayawaan bahiime caadiya weeye waxba laguma leh ayib neefka macnaha waxa weeyaan ma xaaraantinimoobin ayib waxaa kaloo lagu garanayaa wa biru'yati lmaniyi manida arkideeda xagee ku arka fii thawbihi maradiis aw firaashin gogol laa yanaama uusan ku seexan fiihi kaa dhexdiisa firaashka ama marada hayruhu isaga cidaan ahayn maro ama firaash cid aan isaga ahayn aysan isticmaalin buu mani ku arka maxaa waajiba marada cidi lama xirato gogashana cidi kulama seexatee inuu mayrtaa lagu leeyahay waa waajib dayib salaad kastoo suurtagal tahay manidaas intay ka timid dabadeed inuu tukaday na waa inuu soo celiyo hadduu is yidhaahdo xalay ahayd ama shalay ahayd ama hamee hore ahayd salaadihii ka dambeeyey is yidhaahdo xilligaa wixii ka dambeeyey waxaan yimaadeen salaadahaasna waa inuu soo celiyo ayib ilaa cid kaloo la isticmaalaysa ma leh maradiisa iyo gogashiisa wayaxrumu waxaa xaaraama biljanaabati bisababi iljanaaba janaaba sababkeed waxaa xaaraam ku ah maabaa xaaraam ku ah yaxrumu bilxadai xadadka xaaraam ku ahaa qofkii weysadu ka budhay wixii loo diiday janaabadana waa sidoo kale looma ogola looma ogola wixii xadad xaaraam ku ahaa waxbaase loogu darayaa intii qofkii weysadu ka budhay loo diiday qofka junubkaana waa loo diiday waa ka xaaraam wey waxna waa loogu darayaa maxaa loogu darayaa waxaa xaaraama wa mukhin waaya wa mukthun fi lmasjidi nagaansho lagu nagaado masaajidka baa xaaraana wa yaxrumu mukthun fi lmasjidi nagaansho lagu nagaado masaajidka waa xaaraam la waa junube wa taradudun ku noqnoqosho ku meerayso ku noqnoqdo fiihi fi lmasjidina waa xaaraam masaajidka inuu ku dhex noqnoqdo ilaa waxay shabahaysaa mugsigii hadduu intuu ilin ka soo galo saa uga baxayo cubuur baa la dhahaa waa tallaabayaa taa dhib ma lahaateen laakiin markuu ku noqnoqonayo iyo markuu ku dhex nagaanayo labadaas lama ogolo ayib oo ligayri cudrin ah labaduba cudurdaar la-aan taradudkan waa cudurdaar la-aan mukthun fi lmasjidina waa ligayri cudrin waa cudurdaar la-aan haddii cudurdaar keeno isagoo junuba inuu masaajidka ku dhex jiro ama isagoo junuba masaajidka inuu ku dhex noqnoqdo cudurdaar baa taa keenay amaa haddaan cudurdaar keenin looma ogolo cudurdaar la-aan wey cudurdaar hadduu jiro waa maxay isagoo masaajidkii dhex joogo ku ixtilaamay mani baa ka timid masaajidkiina kor baa looga xira waa lagu handaraaba ama waa lagu qafil ama maahe waa ku dhex junubay masaajidkii isagoo jooga haddou baxana wuxuu ka baqayaa cadow ama naftiisa ama maalkiisa masaajidka waa awal nafsi oo bilo soo gal waaye marka waa daruuro cududaar baa jira iska dhex fadhinaya qubays baana laga maarmaan hadhow inuu qubayso waa likayri cudri weeye looma ogola amaa cududaar dee waa cududaarkii tane u banaynaysa xataa masaajidka ciiddiisa inuu ku boorayso lama ogola waa ka xaaraam inta waqafka ah oo ciidda boorka masaajidka ah oo waqafka ah kuma u booraysan karo amaa gaal hadduu masaajidka yimaado inuu dhex joogo loo diiri maayo isagoo de maba xurmada masaajidka dee maba garanayo waaye wax ka xaaraanaba dee cilmi iyo waxba wana dhegeysanaya towxiidkaabaa la rabaa in loo qabto oo waxaa laga yaabaa halkaas inuu hanuunka helayo waxaa kaloo loogu darayaayo xaaraama wa qiraa'at اlqur'aani qur'aan akhrintiis biqasdi اlqiraa'ati qira qasadkeed nou ku akriyo qof junub ah qofka hadda waysado ka badhow qur'anka waa akrin karaa amaa junub hadduu yahay ma akrin karo rag iyo dumarka u doono ha noqdo biqasdi اlqur'aani biqasdi اlqiraa'ati qira isagoo uga qasdaya iyo qur'aan ahaan lama ogolo hadduusan qira uga qasdayn wax qur-aan buu iska akhriyay lakin waa iska idlaaqay waxba uma qasdin afkiisaa iska maray ama maaha wacdi iyo xikam iyo adkaar buu u jeedaa cunoo cunayaa bismi illaahi araxmaani araxiim billah bisinka qur-aanku ka mid yahay ama waxaa weeyaan alxamdu lilaahi buu iska yiri rabbi اlcaalamiin ama daabad iyo gaari iyo waxbuu raacayo waa junubo subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin buu akrista adkaar buu uga qasdayaa ayib markaas loo diidi maayo xaaraam kama ah qur-aan uga qasdi maayo ayib biqasdi اlqiraa'a mar hadday tahay lama ogolo ama dhib iyo waxbaa loo soo sheegay ilaah baan ka maangal markaasuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa qur-aankii bay ka midta lakin isagoo quraan uga qasdime faslun fii sifaati اlgusli ayuu fasl u qubeyska tilmaamihiis sifooyinkiis qaabka loo qubeysanayo wey wa aqalu اlgusli qubeys inta u yari niyatu rafci janaabati janaabada iska koryeelideeda niyeysigeeda wey waa qubaysanaya iska biyo isku daadi kaliya maa horta wa niyaa lagaa rabaa qalbiga ku qabso ka niyeyso rafcu ljanaaba ayib waa qofkii junubka ahaa waxaa la mid ah xaydkii iyo nifaaskii iyo waxaas ayib rafcu lxadath salaada u diidanaaba niyeysa aw amase fardi lqusli niyatu fardi lqusli mayrasho farala niyadeed aw amase rafci اlxadai xadad iska koryeelidiis iyo wanaxwi dalika waxaa iyo wixii la mid ah rafci اlxadaث اlakbar iyo wixii la mid ah qubays baan iska niyeysa keliya wax tari mayso ilaa qubaysku mid baa baan waajib ahayn ama sunaa ama iska caado ah ee waxaa la rabaa inuu noocow yahay uu niyeyso inama alacmaalu biniyaati wastiicaabu jamiici shacrihi timihiisa iyo basharihi basharihi maqaarkiisa dhammaan inuu ku camimo biyaha iyana waajiba wastiicaabu jamiici shacarihi wa basharihi ya jirkiisa iyo timihiisa dhammaan ku camimidooda biyo uu ku camimo xataa dhegaha dhaloolkooda dhegta isagoo aan biyaha isku dharbaaxayn oo isku dilayn ilaa dhega xuub yar baa mee isku jira in cillad gaadha lama rabo inuu ta saa xoogaa usoo qalloociyo biyo yar gacanta ku subta saa yidhaahdo tan kalean saa yidhaahdo hadduusan weliga halkaan dhegta ka mid oo in la dhaqa la rabay uusan dhaqin weligii qubayskiis wax kama asixin ilaa cilmigiina ma akrisan junub buu iska ah inuu maaragtay wax yar dhagihii biyihii gaarsiiyo ayib qubayska waajibka meelihii jirkiisa laalaabka o dhan waa inuu gaarsiiyo ayib duburtii iyo qofkii beeshii istijada labadii dhinacba waa inuu biyihii gaarsiiyo biyihii gaaraan wayajibu waxaa waajiba qarnu niyati niyada la xiriirinteeda biawali maqsuulin mid la mayrayo ama la dhaqayo loo qubaynayo kan u horeeya meesha u horeyso biyaha iskaga bilaabo iyo niyadu inay xiriiraan isku mar taasna waa waajib meesha doon isagoo iskaga bilaabo kor inuu iskaga bilaabaa fiican xagga siro madax laakiin hadduu xataa dhinac kale iskaga bilaabo meesha jirkiisu waa kal cudwil waaxid hal xubin oo kale weeye meesha koowaad oo iskaga bilaaba biyaha iyo niyadu ha wada socdeen niyadii ka hor hadduu meela dhaqay intaas waa lagu soo celinaya dhaqideedii waa lagu soo celinaya wa sunanuhu sunayaashiisu qubayska alistiqbaalu qabla qaabilid wey iyo wtasmiyatu tasmiya alla magacaabid bismi llahi inuu yidhahdo uu la yimaado ka muxuu la imaanayaa tasmiyo bismi illaah inuu la yimaado sunayaashii baa hadda laga hadlaya iyo watasmiyatu maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey biniyati niyadii niyadaa lala xiriiri oo isku mar ay yihiin waaye niyadaas waa siniyadee qubayska sunayaashiisa niyadiis marka maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey biniyati niyadii lala xiriiri wa qaslu lkafayni labada kaf mayrigooda sunayaash ka mid a falxalkii wey intuusan weli qubayskii la geli gelin iyo uma alwuduu weesays weli ma qubaysan weesuu ka hormariyey intaas baa ka mid a luqluqashadii sandaarsigii wa rafcu ladaa may ah warafcu ladaa wixii wasaqo xun oo dhan inuu iska kor yeelo wax daahiro waxa dhici kardha laakiin iyagoo daahira laakiin waxyaalaha xunxun ah oo wasaq wasakha iska iska nadiifiyo meel baa meni kaga taal ama najaaso xukmiyaaga aan muuqan baa jirkiisa meel kaga taal waxa weeyaan biyaha kaloo qubaysku ku filan laakiin inuu ka hor iska nadiifiyaa fiican haddii laakiin najaaso caynteed muuqato meel ku taalo oo waa wax muuqaal kale ama urta leh yaa ama jurmiga leh intaan qofku qubaysan ka hor waa inuu waxaan iska mayro meeshaa wax kaga dhegan ama kaga yaal waa inuu iska dhaqo taa waa laga maarmaan uma alwuduu waa maxa qubayskii ka hor weesaa sunna ah inuu ka tagana ma fiicna waa waa weeso sunnaa wey oo hadduu awal weese qabay waa weese sunna ah haddii kalena weesadii caadiga ahayd buu u niyeenisanaya rafculxadad tii weesada caadiga ahayd oo salaadaha weyseysanayay xadadkii asqarka ah inuu iska koryeelayo buu u niyeysanaya oo qofka hadda haddii qubaysna lagu yeesho waajiba weesena lagu yeesho oo kii weynaaniyeyso rafculxadad alakbar ya taasaaba labadii xadadba ugu filan weesadiina waa soo hosgelaysa weesadiina waa soo hoosgelaysa hadduusan isagu iska burin ayib marka hore uu janaabada ka qubaysanayo istijada markuu marayo oo koowaad buu wuxuu niyeysanayaa maxalkan uu istijeynayo inuu ka koryeelayo janaabadii xadadka akbarka ahaa inuu ka koryeelayo taas horta ku dhaq jirka kale markuu dhaqayana niyadi kaloo la imaanaya bes sidaas hadduu markuu weysaystay khalaas weysadiisana waa qaba qubayskiisana waa u hirgal marka wuxuu taa niyada ula yimid mar dambe saysa meeshii dhaqidu ugu baahan haddaba dhaqida hadday u baahatana hadhow weysadi ka budho uma dabadeed waxaa sunnaah tacahudu mawaadici lincidaafi meelaha laalaabyada ah meelahaas faajafaajoodkooda iyo waardiye kahayntooda inuu meelahaas iska hubiyo waayo xudunta iyo laalaabyada iyo meelaha indhaha maaragtay xiribahooda iyo dhagaha iyo waxaasaa ka mid a meelahaas qarqarsoon wey waxaa kaloo sunnaa wa takhliilu usuuli shacri timaha jiridooda takhliilintooda alaaan saddex jeer biyadihi gacantiisa uu ku takhliiliyo yadiisa almabaluulati la qoyey gacantii qoyanoo biyo wadata buu timaha salkooda gelinaya haltin hadduu ka tago janaabaa meesha uga tegi saddex jeer gacantii qoyan inuu ku tikraariyo dhex geliyo wadalku jiidjiidid baa sunnaa fii kulli maratin mar kasta biyaha dee khasaba inta isku furo waaba iska dayn karaa haddii jirkao dhan ay ama meel dhumbado jirkii o dhan saa u dhaqmo inta niyeyso laakiin maxaa ka fiican ismarmarinta dalki baa la yihahda addalku waa jidjiidid uma intaa kabacdi alifaadatu shubid calaa ra'si madax intaa weesadii sunnayaasha markuu soo maray buu biyaha madaxa ku bilaabaya uma calaa shiqihi laymani dhankiisaa midig ayuu ku bilaabaya oo dhankan qaarka sare dhanka midig oo horey xigta markaa u dhaqo dhanka midig oo gadaal xigta ku xijinaya deedna uma laysari dhanka bidix sidaasoo kale iyo watakraaru ku celcelin alaaan saddex jeer xabaan ka boodo uma laysari iyo watakraaru alaaan waa sax iyo wadalku fii kulli mara mar kastaba inuu ku jiidjiido halkaas dalku ku jidhamiya iyo wastisxaabu niyati niyada inuu isla saaxiibiyo niyadii hore sunayaasha markuu marayay inuusan ka tegin isla saaxiibiyo ay u joogto waxaa kaloo sunnaa waalaa yanqusa maauhu biyihiisa uu ku qubaysanayo inuusan ka yaraan can saacin hal saac inaysan ka yaraan waay hal saac inaysan ka yaraan ayb biyaha hal saac inaysan ka yaraanin waa saac biyaha oo dee markii loo sheegay xadiidkii ku soo arooray ninkii loo sheego loo warinayay buu yihi hal saac miyaa anu ku qubaysan karaa waa timo badnahay kaasaa la yihi halka saac mid kaa timo badanoo kaa timo fiican buu ku filnaan jira nebi maxamed caleyh isalaatu salaam waan tutbica almar'atu haweeneyduna waa inay raaciso haweeneydu waa inay raaciso gayra muctadati lwafaati xaalay tahay dhimasho mid ka cidda tirsanaysa keyrkeed haweeney aan asay ku jirin oo dhimasho ka cidda tirsanayn hadday tahay waa inay raaciso afara dami dhiigga raadkiisii meeshii dhiigga carara ka yimid bimiskin miski oo miskigu waa wax diibka kan u udgoon weeye taas baa sunnaha dhiiggii baa go-ay ama nifaaski way ka qubaysanaysaa markaasay miski meeshii dhiigga raacsiinaysaa miskigu ma aha waxaan cadcadoo hadda waddanka yaallo oo bool barahoo kalaayoo guryaha iyo lagu saysariyo meelaha miskiga kaa maaha kaa qofka hadduu isku shubo inuu dhibaato ku timaadaabaa dhici kadha miskigu waa sida cadarka oo kale wax dareeraah oo udgoon oo sida cadarka oo kale yaa cad oo anwaac lehoo dareeraha qoyan weeye maaica kaa weeye uma haddii kaa la waayana bidiibin udug kale miski haddii weydo uma kaa haddii la waayo diib kalena bidiinin diinku waa dhoobadii waa ciid iyaduna waxaasoo dhan bay goynaysaa fain lam tajid haddaysan helina falmaau biyuhu kaafin ku filan kaaf kaaf waa kaaf kaafin wey waaye ku filan wey waaye alkaafti xarafta ahayd ma waa kaafin ku filan mid ku filan wey walaa yaktasila waa inuusan qofku ka qubaysan min khuruuji lmaniyi manida soo bixideeda qablal bowli kaadida ka hor mani hadday ka timid ama janaabo ama si kasta uga timaadee hadhow markuu qubaysanayo iyadoo kaadi ka timid ka bacdi ha qubaysto leanna hadday wax ku hareen meeshii awal manidu ka timid kaadidii iyo manidaasaa isu soo raacaya ama hadduu inta qubaysto hadhow wax soo baxaan dee qubays kalaa lagu yeelanaya marka maxaa habboon inuu qubayso iyadoo kaadi timid ha kaadiyo ka bacdi ha mayrto wey ujeedku waa intaa saan qubays dambe loogu yeelan wayusannu waxaa la sunnayey addikru dikri baa la sunnayey dikriga alma'fuuru la soo raray yaa laga soo raray dikri dee xag nebi un baa laga soo raraya calayhi salatu wasalaam bacda alfaraaq intuu qofku ka faaruqay min alqusli qubayska qubayska markuu dhameeyey dikriga ha la yimaado weesadaynu ku soo marnay dikrigii aynu soo marnay oo xagga weesada aan ku soo marnay kaasoo kale ha la yimaado ayib waxaa kaloo sunnaa wa tarkul isticaanati kaalmo dalab inuu ka tago inuusan kaalmo dalbin biyaha la iigu shubay la ii qubeeyey isagoo aan u baahnayn cidna yuusan adeegsan saxaabada qaar baa haddii jeedalku ka dhaco ama qofba wax inay weydiistaan diiri jiray intay faraska joojiyaan oo ka degaan bay soo qaadanayaan cidna baynaysan wax weydiin ii dhib iyo kor iisi iyo waxaasba ma dhahaynba waxaa kaloo fiicnaysa waxba iska qallashin iska qallajin biyihii qubayskii cibaadadaha inuusan haddaan hawl kale jirin inuu iska qalqallajin waay sida weesada baan la iskaga qallajinayn haddaan hawl kale keenin arrin kale keenin ayb inuusan iska hurgufin arrimahaasoo dhan baa habboon faslun wuxuu fasal u yahay fii makruuhaatihi qubayska makruuhaadkiisa waxyaalihiisa la kaaday karaahiyada ah wayukrahu waxaa la nacay alisraafu ku israafid lagu xadgudbo fi sabi shubidda biyo isku shubid qofkii biyo iska raaxaysanaya qasabadu inta isku furayo iska sii daynaya ama weysadii tuubadii iska bululquleeda lama rabo waxaas biyaha waa hal saac baaba lagu qubaysanaya hadda soo marna caadad yaroo afarqaada iyo wax ka sii yar marka biyo inay iska dhammaadaan waa nicmo ilaahay waxaani dhulka iska galaan la khasaariya lama rabo hal dhibic oo biya cid keeni ka dhama jirto ilaahay mooyaane hal bar oo biyo ah halka noqdo ama qadara baa la yidhaha halka go-jo dhibicda binaada kuma keensan karaan kor iyo hoos midna kama keeni karaan ilaahay hadduusan siin marka walaa tusrifuuna waa la yidhi in allaha laa yuxibu almusrifiin ya wa ana almusrifiina hum asxaabu naar na soo lama dhihin sraafku ma fiicna waalquslu baa ka een karaahiye ah ku qubaysasho iyo walwudu'u weesays filmaa-i raakidi biyo fadhiya biyo fadhiyaa la gala biyo badanba ha ahaadeen hadday doonaan wuu ku mayrta waa karaahiye ama waa ku qubays waa karaahiye ama labadiiba isku dara waa karaahiye biyihii baa isbedelaya hadhow ama dadkii baa qurumaysanaya qofka ana ku qubaysan karna waa ku qubaysan karna wixii waa la nacayaaba wa ziyaadatu baa karaahiya ka kordhin cala halaai saddex saddex jeer meeshiiba saddex jeeraa la dhaqay inuu ka badiyo iyo inuu ka yareeyo labadu waa karaahiyo wa tarkulmadati luqluqashada ka tegideeda iyo walistinshaaqi sandaarsi iyana waa karaahiyo madmadada to qofku markuu biya saaibka u gasho codka ka baxay u egta madmadtaas macnaha sawdkii soo baxay iyo sandaarsi in laga tago waa karaahiyo wayukrahu waxaa la karaahiyeysay liljunubi junubka alaklu wax cunid iyo washurbu wax cabid iyo wanoomu saaxasho iyo waljimaacu jimaac qabla gaslilfarji cawrada isagoo aan dhaqin iyo walwuduui waqabla lwuduu isagoo aan weysaysan junub soo maaha inuu cunno cunow rabaa ama inuu sharaab cabow rabaa ama inuu seexdow rabaa ama inuu jimaac kale galow rabaa intaa hadduu midun samaynayo waxa weeyaan ha iska dhaqo cawradii ayib ha weesaysto ha iska khafiifiyo janaabada waay taasina wata wakadaa waxaa la mid a munqadicat اlxaydi wاnifaasi nifaaska iyo xaydku midow ka go-ay labadaa teeg gabadhay ka go-een iyadana inay wax cunto ama wax cabto amba seexato waxa weeyaan qubayska weynaa haddaysan gelayn iyadoo qofkii waxaas uusan ka isijoon ma haboono ama uusanna weysaysan ama jimaac gabadhi xaydka hadduu ka go-ay ama nifaaska iyo dhig dhalmihii isagu jimaac waa xaaraan ilaa ay ka ka mayranayso ayib oo ka qubaysanayso taasina wata baabu najaasati wa isaalatiha kan waa saalan yahay wuxuu baab yahay najaasada iyo waxaa najaaso la yihahdo iyo zuulinteeda hiya najaaso kullu muskirin shay kastoo wax ka sarqaamiye weeye kaasoo maaicin qoyan shay kasta ee wax sarqaamiya maa'icoo dareera ah waa najaaso hadda kan wuxuu qoraya ma ujeedaa muskr wa minhu alkuxuul waxyaalahan kuxuushaada oo waxyaalo badan ba hadda lagu dardaraa alcolkaas alkuxuul baa la yidhahda ha ahaatee waxyaalaha lagu daray waa laga sii hadlay se sida loola isticmaalayo ilaa barafuunadii bay ku jiraan waxyaalo kale ay ku jiraan maxaa la samaynaya baab gaari leeda walkamru khamradii waa najaaso walow muxtaramatan mid muxtaramaaba allah ka dhigo xurmo leh maxaa xurmo u yeelay khamro ahaan baan markii hore loo qasan loo miiran qasad ba loogama jeedin kaasi khamro wixi noqdeen ama khal baa la ribi wax dhanaanoo khal ahoo wax lagu darsado cunada iyo say khamray noqotay qasadkii hore ma xumayn marka wanabiidu nabiidkiina waa najaaso waaye annabiid waa zabiibka sharaab laga miiray oo wax ka sarqaaminaya walkelbu aygiina waa najaaso walkhinziiru khinziirkiina waa najaaso ayib ay doofaar wey iyo wamaa tawalada min axadima midkood xaggiisa wixii ka dhashay hadday doonaan xayawaan kaleo daahira ha kala dhalaan walmeytatu wixii naftu ka dhacday oo baktiyey wixii dhintay waa najaaso waaye xataa waxaan naftu ka dhacday hadduusan dhiig dareere lahayn wax kastoo aan gawri gowrac sharciga aan la gowricinoo naftu ka dhacday waa najaaso ila alaadamiya binu aadamka mooyaane hadduu meyd noqdo iyo wasamaka kalluunka mooyaane iyo waljaraada ayax saddexdaas meytadoodu najaaso maaha wadamu dhiigu waa najaaso waa dhiig dhiig xataa haddii inta la firiisiya beer laga dhigo ama beer yaro te hadda warshaday geliyaan bay wax fadhiyo adagoo beer bay ka dhigayaan dhiigga la firiisiyey weeye waa najaaso walqayxu isna waa najaaso waaye waa malaxdii wey wax yar oo waxaa la cafiyaa dhiig ama malaxa wax la mid oo kale ah haddii qofku maaragtay salaadda markuu tukanayo waaye walqay-u matagiina waa najaaso walrawthu degadii waa najaaso nabigu markii u baahdo isijeesanayey laba dhagax iyo xaba saalaa markii loo keenay saaladii waa isagii diiday wlmadyu madi baa l mani maaha madyu waa najaaso walwadyu waa najaaso maxay yihiin kuwaan waxaa weeyaan almadyu waa biyo jilicsan oo soo baxa waay rag iyo dumarka waa ka yimaada cinda ashahwati daciifa walwadyuna waa maxay waa biyaag adag inta badan kaadida dabadeedu yimaada ama qofku shay culus iyo waxaas markuu xamaalo qaado waa najaaso walmaau lmutagayiru biyaha doorsoomay dareerka ah asaa'ilu ka soo dareereen min famin naa'imi qofka hurda afkiisa qof hurdaa afkiisii wax ka soo dareereen waxaa la ogaaday waxaan caloosha xaggeeda shishe inay ka yimaadeen waa najaaso intaan dhow hadday ka imaan lahayn afka dhima leh qofkii laakiin lagu ibtileeyo waxaas marada iyo waa loo cafiyey iyo meeshay ka gaaraan isagoo haddii qof lagu itixaamay uu yahay marka dhiiggaas waxa weeyaan maadaama uu najaaso yahay dhiigaga neefka marka la gowraco hilibka dhexdiisa dhiigaga iyo waxaa ku haraya waa iska cafis ilaa aw dama masbaxan dhiiggii socday waa tegey moogta marka dad un baa marmar isku qoqotay iyo wadaaddo iyo magaalooyin iyo meel inta waxaa laga sheegaa la dhaqayaa iyo maxaa la samaynayaa iyo waxaas hilibkan markii la qalo isagoo dhiiggii leh marka haddou dhiiggii ku harhara yahay baa digsigii lagu ridaya iyo meeshii lagu karinaya dhib ma leh saasuu ku bislaanaya waana cafis dhiig o dhan waa najaas lakin waxaa yaroo haray waa cafis waa la cafiyey wey haddii laakiin biyo yara la taabsiiyo oo aan wixii nadiifinayn dee qofkaana wixii sii kharibay isku kaakiciyey culimada qaar marka waxay leeyihiin waa inuu dhaqo dhaqo ilaa aw saafi ka noqdo dee hilib saafi ma laga dhigi karaa weligii waa sii guduudan yahy hilibku saa udhaqaysa weligii waa sii guduudan yahy miyuu caddaanaya culimada qaar waxay dhaheen mae dhaqid iska muctaada dhaqidda caadiga la yaqaan baa la dhaqayaa markaa ha lagu rido meesha lagu karinay ilaa isagaa biyo yar ku kaakiciyey waxba biyo yar waxba lama taabsiiyo faraha laga qaadaa waxaa qofka afkiisa ka dareerayana waa kaas wamaniyul kelbi ayga manidiisa iyo walkhinsiiri doofaarka iyo walmutawalidi kii ka dhashay min axadihimaa midkood manidoodu waa najaaso walabanu maa shay caanihi waa najaaso laa yu'kalu laxmu hilibkiisa aan la cunin ila alaadamiya binu aadamka maaha wax kastoo aan hilibkiisa afka la saarin caanahooda waa najaaso dameeraha ka bilow bahalada kaleo aan la cunin hilibkooda ku dar kullu waxaan hilibkooda la cunin caanahooda waa najaaso ilaa binu aadamka mooyaane binu aadamka dee lamana cuno caanihiisana waa nadiif wa amaa maniyulxayawaani xayawaankan xoolahan la dhaqanay xayawaanka yaa manidiis noolaha oo kayril kelbi walkhinziiri aya doofaar waxaan ahayn yomaa tawalada min axadimaa midkood wixii ka dhashay manidooda iyo walcalaqatu calaqadii dhiigga yaraa xinjirta ahaa walmudqatu saaftinta cadki yarka ahaa iyo waruduubatu lfarji farjiga qoyaankiisii intaas fa daahiraatun daahir wey najaaso maaha waaye manidii xayawaanka noolaha kale xoolahaas manidoodaba ka dhig asal najaaso uma aha meeshaan kaadidu soo mardha ay soo marayaan inay ku mutanajis ku noqdeen mooyaane manidaasi waa daahir kow waxaan eye doofaari wix ka dhasha ahayn calaqada iyo mudqada labadaa cadee yar dhiiggaa fadhiyayo intaa iyaduna waa sidoo kale ruduubat lfarji qoyaankii farjiga cawradaas qoyaankeedii ama dhididkeedii najaaso maaha waa jirka qofka meel dhidid oo kale wاljuزء اlmunfasilu xubinka soo socmay min alxayawaani xayawaan noole wixii ka soo socmay ka meytatii baktigiisuba lamidih xayawaan baa xubin ka soo go-a xubinkaan soo go-ay waxaa xugunkiisu weeye kow ka soo go-ay hadduu baktin lahaa soo ahaan lahaa hadduu baktin lahaa haddou na- daahir ahaan lahaana waa daahir xubinkan hadda soo go-ay isagoo nool hadduu baktiyo hadduu najaaso ahaan lahaana waa najaaso geelaasaa cad laga soo gooyo kurus ama bari ama jeeni isagoo nool ama ari ama geel ama loo ama wixii la mid a ama faras hadday baktiyaan ma loo dhowaan lahaa maya wixii hadda laga soo gooyana loo dhowaan mayo waaye qofka anigoo iska jilaabanayo badahaasu ku jirayoo badmaaxahaasu iska ahayoo shaba wixii uu ku waxaysanayey ku kalluumaysanayay baal weynoo kalluunoo u- ku soo qabtay bahashii birtii oo qaar baa usoo go-ay daa bahal weyn baa waa la dagaalo qaarna waa xaggaasoo carar inbuu la la soo tegay intaan kaa cararay baa laga soo gooyey soo maha kalluun aan naf ku jirin haddii la helo soo daahir ma ahaadeen lama ogolayn cadkaan had ka soo go-ayn hadda waa daahir waa shaxshax wey waa fiican yahay waay taasina waa tahay ayib qaacidadaasaa u qabsa ilaa shacraalma'kuuli baa laga reebayaa kan la cuno timihiisa shacraalma'kuuli iyo wariishow baalkiisa iyo wasuufow suufkiisa wa wabarahu geydhadiisa waxa weeye neefka la cuno timihiisa iyo suufkiisa baalkiisa geydhadiisa fadaahiraatu iyadoo nool iyagoo ka soo go-ay bay daahir yihiin ida waxaa jira timo dheer dheer lahoo go-yaashan shaalka iyo waxaa laga sameeyo oo waxaas een, laga goosto marka wixaas iyagoo nool timahaas dhib ma leh haa iyagoo caadi ama timahoodii baa kugu soo biday ama wax kaaga dhacay iyagu dhib ma leh walaa yadhuru shay-un shay ma daahirooba oo min annajaasaati ka mida shay najaaso ah oo daahir noqdaaye ma jiro ilaa alaaa saddex shay mooyaane alkhamru khamro mac inaa aha maca weelkeedii idaa saarad markay noqoto khallan khal binafsihaa nafsad ahaanteeda khamraa say u taalay isbedeshay wixii wax ka waalinaya ka ba-ay dhanaan yaray iska noqotay caadi aan wax waalinay lamana taataabanoo basala iyo toon iyo kimisi waxba laguma ridin awal najaaseeda hadda daahir bay noqotay kan labaadna waljildu maqaarka almutanajisu ku najaasoobay bilmowti dhimasho haragga najaasoobay muxuu ku najaasoobay baktiga oo shaygu haraggaan lahaabaa baktiyey neef ariyaa baktiyey haraggiisu waa najaaso haraggaasna daahir buu noqdaa yadhuru wuxuu ku daahiroobaa bidabqi megdinta haddii harag inta laga bixiyo la megdiyo hilbaha iyo xayraha iyo waxoo dhan laga waxeeyo hadhowna la daahiriyo waa daahir maxaa daahir noqonaya yadhuru bidabqi waxaa ku daahir noqonaya daahiruhu iyo wa baadinuhu xaggiisa kore iyo xaggiisa hooseba xaggee daahira xaggeesa baadina xaggaa neefka xigtay markii la xaquuqo waa daahirkii waa nadiif xuub kalaa ka sii sireeyo haraggaa qiradiisa dhexe waa baadinkii yana waa daahir ama xaggan koroo dhogarta leh lafteedu waa daahir daahiruhu iyo baadinuhu waa shaygii labaad wamaa weeye kii kalaa oo daahirka noqonaya saara ahaaday xayawaana noole shay baaba noolo noqday noolow noqday noole dixiriga ka dhasha wax baktiyey noole weeye waaye isna noolow noqdo waa daahiroobi oo maxay tahay waxaani waxaa culimmadu leeyihiin kama dhalane urta najaasada meesha baktiga yaalla baa xayawaankaani ka dhalanaya cufuunada iyo qurunka iyo waxaan baa bahalladan yaryar ka dhashaan bakteriyadaas ka dhalanaya taasina wataa marka haraggaan markii neefkii laga saaro oo la nadiifiyo mare kaa nijaasoodo kale weeye waa la daahirinayaa masale lagu tukanayo kale u noqonaya waaye taasina wataa faslun fi isaalati najaasati buu fasl u yahay najaasada suulinteeda see laiskaga suulinaya idaa tanajasa shay-un shay markuu najaasoobo bimulaaqaati kelbin ay la kulanki aw farcihi ay farci maca ruduubati qoyaan maceed eygaa qoyan ama farciis ama shaygaa qoyan qusila waa la dhaqayaa sabcan toddoba jeer maca masji ixdaahunna mid ka mida toddobadaas ku dariddeeda lala qabo bituraabi ciid adahuuri wax sii dahiraya toddoba jeeroo mar ka mida ciid tahay ayaa lagu dahiraya walafdalu sida fadliga badan an yakuuna fi lula marka hore inay tahay ayaa fiican ciiddu uma haddaa marka hore laga dhigina fii kayri اlakhiirati marka u dambaysa kuwa ka horeeya un marka u dambaysa kuwa ka horeeya wاlkhinziiru doofaarkuna kalkelbi eygoo lamidii kaba xune wamaa tanajasa wii najaasadii muqaladahayd wataas waa intii safiinaha wamaa tanajasa wixii najaasoobay bibowli sabiyin ilma wiil yarkaadidii kaasoo lam yadcam aan quudan ila labana caana waxaan ahayn yundaxu bilmaa isna biyaa lagu rushaynaya tanna waa najaasadii mukhafafada ahayd waa gabadha yartaa maya waa wiilka yar oo aan laba sano gaarin caana waxaan ahayn aan quudan waayo sharaab ma cabin xataa biyo lama siin dee marka u horeysaa hadda biyaa la siiya soo ma waayo dacaam iyo sharaab cunno loo siinaya hadday taa wey laakiin daawo ahaan haddii wax loo siiyo sharooba iyo waxa dhib ma leh ama timir yar afka loo geliya dhib ma leh wamaa tanajasa wuxuu ku najaasoobay bikayri daalika waxa waxaan ahayn fain kaanat inajaasatu najaasadu hadday tahay cayniyata najaaso cayniyaah wajabat waxaa waajiba isaalatu caynihi cayntiisa zuulinteeda cayntiisa in la zuuliyo iyo dacmihi dharankiisa in la zuuliyo wa lownihi midabkiisa in la zuuliyo wa riixihi urtiisa in la zuuliyo waa waajib walaa yaduru dhib maleh baqaau lownin midab haridiis baaqi ahaanshiis ow riixin ur baaqi ahaansheed casura zawaaluhu zawaalkiisu cuslaaday si kasta inta la yeelaa maaro la waayo waa laisku dayey waa laisku dayey waana la zuulin waayo cusri maxaa la dhahaa cusri iyo tacadur baa kala jira markii la xoqay biyana lagu waxeeyey saddex jeer la dhaqay weli waa uraysaa ama midabkii baa weli muuqda dhib male marka ama waa midab ama waa ur waa yaduru laakiin waxaa dhib leh waxaa dhiba baqaahumaa labadaba baaqahanshood urtii iyo midabkiiyo wada jooga maadan dadaalin baa lagu leeyahy meesha si fiican u dhaq hal mid waa la cafin lahaaye awi dacmi dhadhankii waxdow keligiis waaye dhadhankii keliya taasina wataa dhadhankiina lama ogol waa in la zuuliyo wain lam yakun linajaasati najaasada haddousan u ahayn caynun taa hore marka waa najaasadii cayniyad ahayd tanna waa tii xugmiyad ahayd najaasada haddaysan cayn u ahaan kafaa waxaa ku filan kafaa jaryulmaai biyo dareerkood baa ku filan waxbaa kugu soo duulay biyo saa ugu dareeri wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuruudulmaai biyaha ku arooridooda biyihii alqaliili yaraa maraad daahirsanaysaa biyo yaraa haysataa ma inta biyaha baafka ku shubtay baa marada dusha kaga ridi mise maye iyadaa inta baabka ku ridi baa biyaha kor kaga keeni biyuhu mar hadday yar yihiin waxaa shardi ah biyuhu inay kor kaga soo arooraan kor kaga keen laakiin haddaa iska batalaq ku siisid mare biyo meel yaroo fadhiya mare najaaso ah wixii o dhan waa akrinmeen waalqusaalatu biyaha qusaalada la yidhaahdo qusaalada alqaliilatu ee yar waa biyaha wax lagu dha mayray dhar baa dhaqatay dhaqatay halkaana biyuhu ku shubta najaasaana ka dhaqaysa biyahaasi daahiratun daahir weeye biyaha waa daahir maradaan aa dhaqday markaa is dhehday waa daahir biyuhuna waa daahir weli haddaa leeda marada waa najaaso biyuhu waa najaaso biyuhu waa daahir waase goorma shardi idaa lam tatagayar markaysan doorsoomin biyihii halka a ku shubaysay waa marada ku dhaqday walxaal qad dahura lmaxallu maxalkiina oo daahir noqday maxalkii waa inuu daahir noqday biyihiina waa inaysan doorsoomin intay biyuhu awal ahaayeenna tanag biyaha baa wax ku dhaqatay waa inaysan ka badan balaayo kale hadday ka bataano tanag iyo bargaaraan iyo tanag iyo xooga kala aan biyo ahayn baa ku kordhay ya markaas biyahana waa daahir meeshaan lagu dhaqayna waa daahir والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب